islaamku islaama dilo diinteenuna waa ammaan ayaan daranaa qofkii aqriyo jannadu haye iblaysu adeegayaa islaamku islaam ma dilo diinteenuna waa ammaan ayaan daranaa qofkii akhiro janna doonaye iblaysu adeegayaa
kulanti waxaanoo wanaagsan dhegaystayaal meel weliba aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamij gaar ah oo aan kaga hadlayno maleeshiyada argagixisada ah ee al-shabaab oo mar kale qarxiyey masaajid ku yaala degmada hodan sida aad wararkeenna iyo barnaamijyadeennaba dhegaystayaal aad ku maqasheen maleeshiyaadka argagixisada ah ee al-shabaab oo ku gambanaya magaca diinta islamarkaana diinta islaamka been ka sheegaya ayaa waxay mar kale qarxiyeen masaajid ku yaala degmada hodan horey sidaad ula socoteen dhegaystayaal waxay qarxiyeen masaajid iyo weliba dugsi lagu barto qur-aanka kariimka oo ku yaala degmada howlwadaag haddaba falalkan guraacan oo ay ku kacayaan maleeshiyaadka argagixisada ah ee al-shabaab ee diinta islaamka ka been sheegaya maxay diinta islaamku ka qabtaa waxaa barnaamijkan marti inoogu ah sheekh cali maxamuud sheekh cali dheere waana kan asagoo ka hadlaya arrimahan بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta waxaa dhacday mu-sifaad wax tiiraanyo ku reeba ummadaha islaamka maxay yihiin waa masaajid la gubay waa dugsiyo qur-aanoo la gubay waa adeegayaal shaqaale iyo shaqadoodii iyo makaatibtoodii xafiiskoodii oo la dhibaateeyey ama la baabi'iyey ma qabtaa diinta islaamka nin jihaadaya oo dhahaya jihaadaan ah inuu islaam dilo ou islaam islaam weeraro oo meeshii islaamka laga hogaami lahay ou baabi'iyo ou dugsigii qur-aankii baabi'iyo oo ou baabi'iyo masaajidkii oo ou baabi'iyo dadkii ku duka lahay ou baabi'iyo ee ou yiraahdano alxamdulilah alshukrulah waa guuleystay macaasi ilaahay laguma mahadiyo shayga hadduu macsi yahay alxamdulilah haddaa tiraa dembi horaa lagaaga qora marka arrintaas waa arrin laga istirjaacsado oo laga biri noqdo maxaa laga biri noqonaa ruuxa ficilkaa samaynaya oo diinta islaamka masaadirteedii iyo majmaceedii baabi'inaya ayaa laga biri noqonaa maxaa la oranaa waxaa la oranayaa ilaahayow markhaati ka noqo inaan kuwa waxaa sameeya aan biri ka ahay qiyaamo oonan waafaqsanayn oonan raalli ka ahayn maxaa ku kalifay kuwa ficiladaa samaynaya inay mar walba fuliyaan bishi ama usbuuciba ay fuliyaan ficil lacaynkaas oo infijaara maxaa ku kalifay waxaa la yidhi ibliis ayaa la weydiiyey waxaa la yidhi ibliisow adiga waa jeceshahay macaasida waa jeceshahay waxyaalaha ilaahay lagu khilaafayo waa jeceshahay dhibka waa jeceshahay dadka shirkinaya waa dadka jeceshahay munaafiqiinta maxaa dhacay maxaad ku jeclaatay markaasuu ur walaal kaleba melihi waxa ii walaala dadka naarta ilaahay sooma dhihin laana jahanama min aljinati wannaasi ajmaciina kuwa naarta laygala buuxihaayo waayo naagta inaan kaligay ku ahaado dooni maayo waxaan doonaya hor dad badan inay ila galaan marka asaga wuxuu ku faraxsan yahay dadka dembiyada gelaya wuxuu aada iyo aada ugu sii farxaa kuwa waxdila aada iyo aada ugu farax badan yahay marka la siinayo warbixinada afar iyo labaatankii saac ibliis la siinayo qolo walba waa dhegeystaa marka kii yidhaaha waxaasaan sameeyey dadaa sina galay dadaa iscaaye dadaa isaflagaadeeye dadaa isboobay dadaa ishaday maa facalta shay-an maa saweyta shay-an waxma adan samayna buu leeyahay kii yidhaaha waxbaa aan isku diray waa isdileen waxbaa kufriyey kii yiraahana wuxuu leeyahay abaalgudkaasaad leedaha adiga darajada ugu weyn oo abaalisnimadaa adaale marka haddaba ha la yaabinina haddii dad ay dad dilaan ay dad sheegtaan waxa ay ku hadlaayaan carabka ay ku hadlaayaan carabay u taliyaan ma aha carabay iyaga xakumaan ma aha waa carab abaaliis ay ku dul fadhida ibliiska uu ka dul hadlayo maxaa u daliila tatanazalu shayaadiinu calaa kuli afaakin afiimin yulquuna samca wa akharuhum kaadibuun u yiri ilaahay way ku degtaa tanaa shayaadiintu dadka beenlooshinkaa oo aan runta sheegay oo khiyaanada sheegaya oo wax dhibaya oo wax aflagaadayhaya oo wax caayaya carabkiisay ku degtaa marka carabkaas ibliis isgaarsiin kale ma qabyo asaga ma aragtay adiga idaacad ibliis ma aragtay journaal ibliis ma aragtay t v ibliis oo ibliisa laleeyahay ma aragtay yaa ka hadla marka dad baa ka hadla dadkaas ka hadlaya afkooda ku dhex jira how ka hadlou hayaa ma garatay marka waxaan idiin sheega ummadayna islaamka ah oo aan jecelnahaye mar walba ibliis ka cawdubilaysta ficilkiisana ka cawdubilaysta aragtidiisana ka cawdubilaysta wixii ou sameeyo oo ou kharibana kabiri noqda oo tilaan ilaahayow ficilkaas bani aadam ibnu aadam haddau sawe haddau sameeyey ibliis baa ku kaliftay abaaliistaa ku kaliftay beri baanu ka nahay inaad tiraahiin ayaa laydinka rabaa waxaa kaloo la odranaa mar kastoo musiibo dhacdo ha yaraato ha baldheerato baaxadeeda ha fiirin istirjaacso maxaad odhanaysaa waxaad odhanaysaa wixii ilaahay ku faray ilaahay muxuu ku faray wuxuu yiri aladiina idaa asaabathum musiibatu qaaluu ina lilah qaaluu inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuuna ulaaika calayhim salawaatu min rabbihim wa ulaaika hum lmuflixuuna haddii wax dhacaan haddii wax dhacaan waa xawqala xawqalo waaye xawqaladu maxay tahay iyo istirjaac walaa xawla walaa quwata ila biاllahi alcaliy اlcadiim allahuma ajurna fi musiibatina haadihi waakhlif lana khayra minha aw acqibna minha cuqba xasana ayaad odhanaysaa ilaahuw musiibadaa nagu dhacday naga ajirsii wax ka fiicanna noogu bedel ayaad leedahay dhibaatadaasaa dhacday marka ummadayna ha ogaato nin diin sheeganaya ee masaajid jibinaya ee dugsi qur-aan gubaya ee masaajid gubaya ee khadamaat alcaama adeega bulshada gubaya islaamnimada ou sheeganayo intay ku jirtaa ma dhegihiisay ku jirtaa ma qalbigiisay ku jirtaa ma tintiisay ku jirtaa ma laabtiisay ku jirtaa ma gurigay u taallaa maxay intay taallaa islaamnimadaas meel jirkiisa kamida ay ku jirta ma jiro hadduu yiraaho maxau ahay islaam baan ahay meeshaa waxaa yaal xadiis nabiga u sheegay caleyh isalaatu wassalaam ou yiri muslim muslim ma dilo almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wayadi muslim waxaa eh waxaabe eh ninkii muslimiinta gacantiisa iyo carabkiisa ay ka nabad galaan oon dadka dilayn oon dadka uxunka qorayn oon dadka aflagaadaynayn oon dadka caayayn oon dadka hala dila aan amr dhahayn kaasaa muslima marka muslimow muslimow haddaad tahay muslim muslimna ha dilin haddii aada leedahay muslimaan ahoon muslim dilaa intaad tegaysaa dilkaas iyo dhiigiisa xujay kugu noqonayaan maxaa yeelay nabiga caleyh isalaatu wasalaam jeish buu diray duulaanow qaaday seefaa la isku qaaday nin dagaalamayey oo dad dhibay ee nin gacan ka dhaawacay ayaa yiri laa ilaaha ila allah yiri afkiisay ka soo baxday markaasa alle waxaa la yiri maa qaalahaa tacaawudan ilaa tacaawudan ma oranin ninka kan laa ilaaha ila allahu oranaya ilaa magangel mooyaane ilaahay oo ku magangel oo ku magangelayaan ama seefta in laga joojiyo dagaalka in laga joojiyo uu doonaye waa loo sheegaa marka ninkii nabiga calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yirhi ninkaa maxaa u dishay usama usama binu zayd markaasu wuxuu yirhi dhaawac u noo geystay dhibow noo geystay wuxuuna u oranayay inuu dhiiggiisa ku samata bixiyo ee islaam ma aha markaasuu yiri laa ilaaha ila allahu aa qiyaamo imaanaysa oo kula doodaysa maxaad oranaysaa qiyaam maxaa ugu jawaabay marka in kusoo celiye maalin in badan kusoo celiya saddex jeer kusoo celiye yaa wuxuu yiri waaba anigoo maalintaas ka hor aan islaam ahayn ee islaamnimadii dib ugu noqda rasuulkana iri istakfir lii ilah iga dembi dhaaf ilaahi oo i dembi dhaaf weydiiye marka hadda yaa ku dembi dhaaf weydiihaya shimaad xasuusanaysaa khaladkaan aad galow hayso oo ummadda islaamka ah aad ka golayso oo aad dilayso ood adeegii bulshada baabi'inayso ood jidka goynayso oo masaajidihii aad kharibayso oo xafiisyaalkii aad kharibayso adeegii bulshada oo aad maxaa dugsiyada qur-aanka dadkii dhiganaya aad dilayso ma nin muslima oo laa ilaaha ila allahu oranaya oo islaamnimadiisu ay run tahay ayaa ilmo yaryar iyo dugsi iyo masaajid iyo adeeg bulsho ayaa baabi'inaya isweydiiya dib isugu noqda dadka lasoo adeegsadaybow haddaadan aqoon ulahaynina nimanka idin soo diray ha ka jawaabaano annaga culimmadii haddiinu nahay waxaan diyaar u nahay inaan tacsi ka dhiibno oo nidhaaho dadkii saas ahaayeen oo dadka laga dilay dadkii meeshaa ku gooryoodee ilaahay inaa lilaahi wa inaa ilay raajicuuna ana nidhaaho ee maxuu ahaay ilaahayow ka ajir sii ilaahayow bedelkoodii sii asabra wasulwaan inay sabraan ay dul qaataanna aan ilaahan u weydiihaynaa dhibaatadan dhacaysa oo soo noqnoqonaysa oo shakligan kusoo noqnoqonaysa qaabkan kusoo noqnoqonaysa muxuu ahaay idinkana haddaad shabaab tihiin balka soo fikira inaad sax ku tihiin inaad khalad ku tihiin dib u sugu noqda haddii in badan aada u haysateen inay sax tahay hadda markaan la joogo waxaa suurtowda inaad inta fikirtaan ay maskaxdiina ku soo noqoto inaad khalad ku jirteen asnaamta la caabudayo oo diinta islaamka dhibaatada u geysata oo hubal ou ka mid yahay oo laata ay ka mid tahay oo cusa ay ka mid tahay oo isaaf ay ka mid tahay oo naa'ila ay ka mid tahay oo dulkafayn maxuu ahay ou ka mid yahay asnaamta faraha badan ee qabiil walba gooni u caabudi jireen carabta kamida dadka caabudi jira maxay u haysteen waxay u haysteen inay ilaah caabudayaan waxay u haysteen inay wax saxa ay ku dhaqmayaan markii dambena oo sanamkii inta la jijibiyey la baabi'iyey muxuu ahaay wixii ku dhex jira laga baxshay shayaadiintii ka dhex carari jirtana la dilay iyadoo cararaysa iyagoo indhaha ku arkaya waxay ogaadeen markaas inay xaq ku taagan yihiin waxay ogaadeen qur-aanka ay ku jeestay jireen markii dambo oo islaamka uu sax noqday iyagoo dhahaya qur-aankan wax iga mashquuliya ma jeceli cikrama binu jahl abijahal wuxuu yiri isagoo qur-aan akrinaya wala in badan aan ka mashquulay buu yiri laakiin ma jecliyo ur in layga mashquuliyo marka xataa waxaan jeclaha ur saacad kasta iyo xilli kasta inaan qur-aankan akriyo marka ilaahay ka cabsada shabaabow waxaad haysaan ha ku dhaqminina waxaad ku dagaalamaysaan ha ku dagaalamanina idinkoon dagaalamanina nala dooda mabdaa aada wadatiin waan ku dagaalamaynaa haddii idinka waa ka doodaynaa aan dhaho haddii idinka aad ku jid yeelataan waa arkaynaa haddaan anaga ku jid yeelno waa arkaynaa wuxuu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam niman nasaariyaho u yimidi waa doodeen waxaa lagu doodaa saddex ilaahaa jirta birimo sugunta teerso ilaaha weyn waa waa waa birimo Eh, muxuu ahay ciise waa sugunto maryamo waa teerso waa ilaaha saddexaad saddexdaas ilaaha jirta waasa kala sareeyaan iyagoo dhahaya markaasu inama allahu ilaahu waaxidu low kaana fiihima aalihatu ila allahu lafasadata haddii dhulkan iyo samadahan iyo arladan ilaahyo badan ay u taliyaan waa lagu diriri lahay waa aragti si dhulka loogu dagaalamayo waa aragti sida magaalooyinka loogu dagaalamayo marka hal ilaaha xakuma buur marka wuxuu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu saddex maalmood kala dooday ou ka fuji waaye aan licaantano aan dhahno kii maaragtay eh, been sheegaya aan caruurtayna u yeerano ahalkiina u yeerano labada dhinac hanaga fadhiistaano wixii aan ku hadlayna ha aaminshaano aamiin ha dhahaano tacaalow nadcu abnaana wa abnaakum wa nisaa'ana wa nisaakum wa anfusana wa anfusakum uma nabtahil fanajcal lacnat allahi cala alkaadibiina aan dhahno aan saas dhahno marka nin waxaa ku jira baadiriya oo caqli leh ayaa ku jiray markaasuu wuxuu yiri muxuu ahaay ninkaa nabinimadiisu waa ogaateen aan jisi iska siina jisay diinta ogoshahay yaanaan la licaantamin nabigu waxaa la yidhi markay kula licaantamaan maxaa dhici lahay markaasu low laacanuuni la alrama allahu calayhim alwaadi hadday ila licaantami lahaayeen waadigaaba ku huri lahaayuu waa u dhamaali ahayd asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu kaasi wuxuu ahaa sheekh cali maxamuud sheekh cali dheere oo marti inoogu ahaa barnaamijkani gaarka ah oo aan kaga hadlaynay falalka guraacan ee maleeshiyaadka argagixisada ah ee al-shabaab muddooyinkan ay ku beegsanayaan masaajidda iyo weliba dugsiyada lagu barto qur-aanka kariimka intaan mar kale ku kulmi doonno barnaamijkan lamida waxaan ku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo islaamku islaamadiino diinteenuna waa ammaan ayaan daranaa qofkii akhiro jannadu haye iblaysu adeegaya islaamku islaamadiino diinteenuna waa ammaan ayaan daranaa qofkii akhiro jannadu haye iblaysu adeegaya